subax wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington
waa subax talaado ah bisha mayna waa sagaal iyo toban sanadka laba kun iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaali com saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii subaxnimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah caashe ibraahim aadan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada saakiya caalamka waxaa ka mid ah shirkadda dahabshil groups oo deeq lacageed iyo agab loogu talagalay la tacaalidda xanuunka covid ku wareejisay somalilan mashiinkaasi waxa uu inaga kaabi doonaa ama inaga caawin doonaa inaynu si dhaqsaa u ogaanno cidda xanuunkaa qabta iyo ciddaan qabin cidda lagu shakisan yahay taasoo keeni karta in caabuqu inuu sii faafo wax ka taraysa waxaa kaloo aad maqli doontaan suuqa weyn ee karamel ee magaalada minneabolis oo ay si weyn ugu ganacsato soomaalida oo dib loo furay xaalka suuqaasi waa sidee goordhow ayaad maqli doontaan dalka talyaaniga oo isagana dib loo furay hay-adihii adeega kadib xanuunka covid oo si weyn u saameeyey dalkaasi qodobadaasi iyo warar kale ayaad maqli doontaan marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka waxaa inoo haya maxamed cabdi xasan sandheere
xaafado ka tirsan magaalo weynta new york ee dalka maraykanka ayaa heerka dhimashadu qiyaastii shan iyo toban maray ka badan tahay xaafadaha kale sida isniintii shalay laga soo xigtay warbixin ay soo saartay wasaaradda caafimaadka ee gobolka new york warbixinta ayaa muujinaysa in xanuunka covid uu aad u dilay bulshooyinka saboolka ah xogta ayaa markii ugu horraysay laga sameeyey in ka badan lixdan deegaan oo magaaladu ay leedahay meelahay dhimashadu ugu badan tahay waxaa lagu arkay cidhifka brooklyn oo ay ku yaaliin guryaha ay dowladdu kabto oo lagu magacaabo steret city deegaanada hodanka ee dadka cad ay ku nool yihiin sida gramercy park ee magaalada manhattan boqolkii kun ee qofba waxaa dhintay koob iyo soddon qof halka xaafadaha far rockaway ee queens halkaasoo ay degan yihiin dadka madow kuwa laatiinada iyo sbaniga ah heerkii dhimashada uu xaafadaha caddaanka ka sarreeyey shan iyo toban mar iyagoo boqolkii kun ee qofba ay ka dhinteen afar boqol afar iyo afartan qof warkiina waa naga intaas
warbixin kooban oo uu soo saaray xafiiska arrimaha bini'aadminimada ee qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in laba bilood kadib markii soomaaliya ay soo warisay in laga helay xaaladii ugu horreysay ee xanuunka covid taasoo ku beegnayd lixyo tobankii maaj ay tirada uu xanuunkaasi ku dhacay marayso kun afar boqol koob iyo labaatan qof dhimashaduna ay tahay konton iyo lix qof halka tirada ka kacdayna ay tahay boqol laba iyo konton qof tiradan ayaa la diiwaan geliyey toddoba iyo tobankii bishan may dhinaca kalena warbixinta ayaa qortay in daadad xoog badan oo dalka meelo badan ku fatahay ayax deegaano badan saameeyey iyo xaaladaha dhaqandhaqaale ee dhinaca bini'aadminimada ee xanuunka ka hor sii jiray ay muujinayaan baahida daran ee loo qabo kaalmo caalami ah warbixintan waxaa inoo soo koobaya maxamed cabdi xasan sandheere tiradan kun afar boqol iyo koob iyo labaatanki xanuunkuu ku dhacay laba iyo toddobaatan boqolkiiba ayaa laba halka siddeed iyo labaatan boqolkiiba ay dhadig yihiin tirada dhimashada ee lix iyo kontonka ah ayaa soomaaliya ka dhigaysa dalka gobolka geeska afrika ugu dhimashada badan inkastoo xaaladaha badankooda ay gobolka banaadir yihiin haddana tirada laga soo warinayo meelaha kale ee dalka ayaa korosii kacaysa xaaladaha qaar ayaa intii ay ahaayeen wax ka yar laga soo wariyaa sida ay hay-adda caafimaadka w h o qabtana tirada ayaa u eg inay intaasi aada uga sarrayso xaaladaha la xaqiijiyey ayaa waxaa ku jira afar dhakhtar oo ka howlgala cisbitaalka guud ee magaalada kismaayo kuwaasoo xanuunka laga helay iyaguna iskarantiilay arrintaasi ayaa raad ku yeelatay howlihii caadiga ahaa ee cisbitaalka dowladda federaalk ee soomaaliya dowlad goboleedyada qaramada midoobay iyo dalalka kale ee soomaaliya taakuleeya ayaa aada uga shaqaynaya sidii loo yarayn lahaa faafidda iyo waxyeelada xanuunkan iyadoo lix milyan oo qof toddobaad walba lagala xidhiidha khatarta jirta sidii maamulada looga kaalmayn lahaa inay ogaadaan ka hortagaan islamarkaasna joojiyaan isu gudbinta covid islamarkaanaas dadka ku nool dalka oo dhan laga kaalmeeyo sidii ay galaangal ugu heli lahaayeen adeegyo caafimaad oo naftooda badbaadiya goobaha dadweynaha iyo kuwa karantiinka ayaa la ballaadhiyey xakamayn xarunka la xidhiirta ayaa la dhaqangeliyey sida in la xidho hay-adaha waxbarashada waxaa la tababaray howlwadeenno caafimaad iyo kooxaha sida deg dega wax uga jawaaba waxaana goobo kala duwan la geeyey qalab caafimaad saddex shaybaadh oo awood la ogaanshaha covid sagaal iyo toban ayaa hadda ka shaqeeya magaalooyinka muqdisho hargeysa iyo garowe dhinaca reedka ayaa warbixinta ooja lagu sheegay in daadadka xooga badan ee meelo badan oo dalkaa gaadhay waxyeeladu ay wuxuu u geystay deegaano soomaaliya ka tirsanaya xaaladda dhaqandhaqaale iyo ta bini'aadanimo ee soomaaliya ka jiray ka hor xanuunkan covid sagaal iyo toban ay dalka ka dhigayaan mid la kulmaya saddex khatarood kuwaasi oo keenaya in dalka la gargaaro si loo xaqiijiyo inaanay burburin guulihii tobankii sano ee ugu dambeeyey la gaadhay ilaa hadda xanuunka covid sagaal iyo toban waxa uu yeeshay raad weyn oo dhinaca dhaqaalaha ah dowladda federaalk ayaa saadaalinaysa in wax soo saarka guud ee gudaha dalku uu hoos u dhaco boqolkiiba koob iyo toban marka la gaadho sanadka laba kun iyo koob iyo labaatanka lacagta xawilaadda oo hadda afartan boqolkiiba qoysaska soomaalida loo diro ayaa hoos u dhacday kalabadh halka dakhligiina uu isna hoos u dhacay xogta warbixintan oo ku eg toddobiyo tobankii bishan mey ayaa lagu sheegay in daadadku ay barakiciyeen afar boqol iyo labiyo toban kun oo qof oo ku kala nool sagaal iyo labaatan degmo iyadoo daadadku ay dadkaasi ku khasbeen inay hoy u raadsadaan dhul sarreeya goobahaasi oo badanaa ah meela ay dadku ku badan yihiin oo tuulooyinka u dhow arrintan ayaa sida w h o ay sheegtay kor u qaadi karta khatarta covid sagaal iyo toban maadaama xanuunku si sahlan ugu fidi karo deegaanada cidhiidhiga ah kasokow khatarta heerkeedu sarreeya ee dadka da-da ah iyo kuwa xaaladaha caafimaad qaba waxaa jira welwal kale oo ah in fayraskan waxyeello u geysan karayo dadka naafada ah qiyaastii shan iyo toban boqolkiiba dadka soomaalida waxay qabaan nooc naafanimo ah waxaa intaasi dheer in hay-adda shelter cluster ay sheegtay in laba boqol soddon iyo toddoba xero barakac kuwaasoo martigeliya sagaashan iyo siddeed kun oo qoysas barakacay ay khatar heerkeedu sarrayso ugu jiraan isu gudbinta fayraskan aad ay aad u mahadsan tahay warbixintii hay-adda qaramada midoobey ee u n oja waxaa inoo soo koobayey maxamed cabdi xasan sandheere dhinaca kalena guddiga ka hortaga cudurka covid sagaal iyo toban ee somalilan ayaa ka guddoomay shirkadda daabshil groups lacag iyo agab caafimaad oo qiimaheedu u dhan yahay siddeed boqoloo kun oo dollar taasoo laba boqoloo kun oo dollar ay ahayd lacag caddaan ah warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada hargeysa ka soo diray wariyaheenna khadar maxamed cakulle guddiga heer qaran ee ka hortagga coronavirus ee somalilan ayaa waxa ay deeq lacaga iyo agaba ka guddoomeen shirkadda ganacsiga ee dahabshiil groupes deeqdan lacagtaa iyo agab guud ahaanba kharashka ku baxay inay u dhan yahay sida ay sheegeen saraakiisha shirkadda dahabshiil siddeed boqol oo kun oo doolarka maraykanka maareeya ku-xigeenka shirkadda dahabshiil cabdiraxmaan cali cabdi ayaa halkaasi ka sheegay deeqdan lacagtaa ee shirkaddu ay ugu tala gashay in lagaga hortago waxna lagaga qabto cudurka coronavirus iyo lacagta kaashka uu sheegay in loogu talagalay ku dhowaad afar kun oo qof oo lacag ahaan ama raashin loo siin doono ahaan waxaan u qorshaynay lix boqoloo kun qalab noqonaya qalab aad u muhiimah oo ah kuwa oxijinta sameeya mishiinada wax lagu baadho iyo kuwa naqaska ka soo saara ee dadkaba waxaa intaa dheer laba boqol oo kun oo u dhigma afar kun oo qoys iyadana oo dadka maaragtay lagu caawinayo ama raashin ha loo siiyo ama dawooyin ha loo siiyo ama kaasha loo siiyabaeh mana noqon doonto tii ugu dambaysay wasiirka caafimaadka ee somalilan cumar cali cabdilaahi ayaa ka guddoomay shirkadda dahabshiil isagoo u mahadnaqay waxaana uu sheegay in xilligan agabka qaaliga ah ee shirkaddu ay soo iibisay uu yahay mid baahi weyn oo dhinaca caafimaadka loo qabay qalab laga maarmaan u ahaa inaynu hawsha wax kaga qabanno oo ugu horeeyo mashiinkii lagu gaadhaya xanuunka oo b c r oo ay la socdaan dhammaan agabkiisii kale ee u baahnaa ayaa ka mid ah waxaa hadda ay shirkaddu ay noo sheegtay inay noo diyaarisay mashiinkaasi waxa uu inaga kaabi doonaa ama inaga caawin doonaa inaynu si dhaqsaa u ogaanno cidda xanuunkaa qabta iyo ciddaan qabin cidda lagu shakisan yahay taasoo keeni karta in caabuqu inuu sii faafo wax ka taraysa waxaa kale oo shirkaddu ay keenaysaa laba mashiin oo waaweyn oo kuwa dhaliya oksijiinta oanu aaminsannahay inay imika ma ahay weligeedba ay noqon doonaan wuxuu aha waxtar weyn oo dadku baahida loo qaba oksijiintu xanuun kanuun ma aha xanuun walba qalliin kastoo la samaynayo qofku ugu baahan oksijiin lagu xidho kaasina baahi weyn baa taallay waxaa kaloo ku jira qalabkii qofka neefta ka soo saarayey oo isna fentilataradii ah oo saddex habaa xanuunku waxaad moodaa inuu imika tiradu sii badanayso dadkii waaweynaana u gaarhaya waxaan ku tala bixin lahayn in dhammaan dadka waaweyn oo ah ama ha noqdaan haldoorkii dalka oo ama siyaasi ha noqdo ama aqooyan ha noqdo ama ganacsada ha noqdo ama sheekh ha noqdee dadku in taxadir gaara la muujiyo madaxweyne ku-xigeenka somalilan cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylici oo ah isagu guddoomiyaha guddiga heer qaran ee ka hortagga iyo xakamaynta cudurka coronavirus somalilan ayaa shirkadda u mahadnaqay waxaana uu sheegay in ay xilligan dhibaatooyin fara badani bulshada qaybaheeda kala duwan haystaan islamarkaana aanay lacagahan iyo qalabkan midina ku filnayn balse la dadaalayo aad iyo aadaan ugu mahadnaqaynaa shirkadda dahabshiil group oo deeqdii koowaad waa aad u lixdan maanta na soo gaadhsiisay runtii waxaan ka guddoonnay lix boqoloo kun oo dollar iyo laba boqoloo kun oo dollar oo kaasha oo iyadoo isku dhan markaan wadarta guud oo isku dhantahay siddeed boqoloo kun oo dollar ayaan ka guddoonnay haddaan nahay guddigii sare ee qaranka ee maaraynta iyo ka hortagga xanuunka covid nineteen ilahayna waxaan ka rajayna waxaan maanta wadwadnaan runtii wax badan oo kama taraya dee wax isleenhawn intii taalkeenna baynu haddaan xukuumaddiinaha iyo dee shacbigiina iyo ganacsadeenahay waxaan isku tegaynaa inaan ballayno intii horraysa aynu gaadhsiino magaalooyinka waaweyn labiyo toban magaalo waaweyn aan gaadhsiino afartan kun oo qoys inaan gaadhsiino inta ku xigtana haddana aan ilaa labaatan kun oo qoys oo kalena taargetkeenna lixdan kun oo qoys muddooyinkii ugu dambeeyey shirkadaha ganacsiga ee somalilan iyo dalal ka mida kuwa caalamka ayaa soo gaadhsiinayey uguna deeqayey somalilan qalab iyo dhaqaale loogu talagalay ka hortagga cudurka coronavirus khadar maxamed cakulle v o a hargeysa
laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad degeysanaysaan oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada washington qaar ka mid a ganacsatada soomaalida ee magaalada nairobi ee dalka kenya oo la hadlay idaacadda v o a ayaa sheegay in saameyn ballaaran ay ku yeelatay ganacsatada soomaalida xuduudaha ay xirtay dowladda kenya intisaar saalax xuseen ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada nairobi iyadoo dhowaan dowladda dalka kenya ay xirtay xadka ay la wadaagto wadamada soomaaliya iyo tanzania ayaa qaar ka mid ah ganacsatada waxa ay sheegayaan in arintaasi ay saameyn ku yeelanayso ganacsiga iyo sidoo kale ganacsatada dowladda dalka kenya ayaa hore waxa ay u sheegtay in arintaasi ay uga gol leedahay sidii loo xakameyn lahaa xanuunka covid haddaba qaar ka mid ah ganacsatada soomaalida oo la hadlay idaacadda v o a ayaa waxay ka warameen saameynta arintaasi ay ku yeelan karto ganacsiga magacaygu waa xasan sheekh xuseen xuduudda soomaaliya iyo tanzania ee la xiray waa ay saameyneysaa ganacsatada maxaa yeelay waxaa ka sanfara badan nooga iman jiray xagga iyo xuduudda tanzania haddii aan nahay nagu reer nairobi marka aada iyo aada ayay saameyn ballaaran noogu leedahay balse xuduudda xagga soomaaliya waxay saameyn aada iyo aada iyadana weyn ku leedahay xagga iyo gobolada waqooyi bare ee dalkan kenya north eastern marka aada iyo aad ayay arrintaa xiritaanka xuduudda noo saameyneysa haddii aan nahay reer nairobi magacayga waa shukri cali ku nool magaalada nairobi gaar ahaan xaafadda islii haddaan fikirkayga ka dhiibto xuduudahan la xiray sida tanzania soomaaliya waxay saameyn weyn ku leedahay dadkii ka imaan jiray horseedyada keeni jiray gaaska keeni jiray dhinaca soomaaliya alaabaa nooga imaan jirtay annagoo awalba cabursanayn oo saameyn weyn xanuunka nagu yeeshay ayaa haddana labadii xuduudoodba la xiray sida gaaskao kale saameyn weynba ku yeelanaya magacayga waa maxamed cabdulaahi haddaan ka hadlo fikradeyda ku aadan xuduudaha la xiray saameyn badan bay ku yeelanaysaa ganacsiga sababtay tahay waa laba wadan oo daris ah alaabo badan waxaa jira laga keeno labadaas wadan soomaaliya iyo tanzania marka way ku yeelan kartaa saameyn badan bay ku yeelanaysaa oo dhinaca dhaqaalaha dhinaca socodka dhinacyo badan marka laga taabto waxaa ku yeelanaysaa saameyn ballaaran dowladda dalka kenya ayaa dhowaanahan waday dadaalo looga hortagayo sidii loo xakameyn lahaa xanuunka covid nneteen iyadoo horey dowladdu ay u joojisay safarada dadka isaga kala gooshi jiray gobolada dalka kenya intisaar saale xuseen v o a nairobi isla arrimihii xanuunkan ayaynu ku jirnaay gobollo badan oo ka tirsan dalkan maraykanka ayaa dib loo furay shaqooyinkii kadib markii ay muddo toddobaadyo ah loo xidhay si loo xakameeyo xanuunka covid sagaaliyo toban gobolka minnesota ayaa ka mid a gobollada dib loo furay suuqa weyne lagu magacaabo karameel ee soomaalidu ay ku ganacsato ayaa waxaa booqday wariyaha v o eda maxamuud mascade waxaana uu xaaladda suuqa ka waraystay bashiir garaad oo ka mid a maamulka suuqa karameel taxadir baa lagu furay iyadoo taxadir badan la sameynayo runtii la ilaalinayo inta laisku jiro la ilaalinayo inta baabuure soo galaysa la ilaalinayo dukaamada inta qof ee ku jiri karaysa in maaski in micnaha baalka afka lagu xidhanayo la xidho glofis la xidho dukaamada la calaamadeeyo inta qof ay isku jiri karaan lixdii fiid intaas iyadoo taa la sameynayo sharcigii gobolka la raacaya iyaa la furay oo dadkuna sameynayaan dadka ee soomaalida ah weliba dadka ee ka shaqeeya arrimaha bulshada ee arrimaha jaaliyadda u ololeeya waxyaabaha aadka uga hadlayaan waxaa ka mid a suurtagalnimada faafitaanka cudurkan ee bulshada dhexdeeda mar haddii goobihii dadku iskugu imaanayeen la furay matalan suuqyada waaweyn haddana lagu jiro xili ciida oo dadku ay aad u adeeganayeen ka adinku maamul ahaan marka shuruudihii loogu talagalay dib u furista suuqyada iyo shaqooyinka sidee baad isleedihiin dadku way ugu hogaansamayaan waan rajaynaynaa inay dadku hogaansamaan inkastooy adag tahay iban wakhtigii shutdownku jiray ee aanan moolka la furin ama businessyadan furnayn weli cudurku wuu socday oo dadka wuu wada gaadhayay khatarteeday leedahay in la kontaroolona waa adag tahay laakiin waxaad moodaa inay laga maarmaan noqotay in duruufaha jira dartood in dadku ganacsiga ay kusoo noqdaan same time haddana bal wixii sharcihe laga maarmaan ahaa in dadkii loo sheego oo ay dadkii mar walba la remind gareeyo la xasuusiyo meelaha holweeyada waxaan dhignay devices yaryar oo maaragtay jermiska micnaha sun dilaysa oo kale inaad aragtay ma garanaya ayaan dhowr howlweeliyada oo dhan boqolkiiba mitirba mid baan dhignay marka in dukaamadii aanu wacyigelin oo dadkii dukaamada lahaan wacyigelin oo nidaano qofka kuu soo galaya limid garee spaceka aad haysato iyo inta qof uu qaadi karayo haddii ay dhacdo marka in dadku sidii loogu talagalay u raaci waayeen waana adkaan doontaa sidaan qiyaasayo waayo goobtuna sidaa uma ballaarna dadka soomaalida ah ee xilligan adeegtana aaday u badan yihiin waayo ciiddii baa soo dhow haddii marka shuruudihii hay-adaha caafimaadka iyo dowladdu ay soo dejiyeen iyo kuwii adinku aad ku tala gasheenba ay suurageli noqon waayaan maxaad samaynaysaa horta dee nina booliis ma noqon karo oo dukaan walba inta la tegay ob intaanaad gashay intaanaa gashay intaanadbaha nina ma odhan karo way adag tahay dadku waa dad mas-uuliyiin ah inaan wacyi gelino oo wacyigelin badan aan samayno unba mas-uuliyadda koobaad ayna saaran tahay dukaamada ku xadgudbo oo kale in la ganaaxo securitygo kale iyo dadka management-ga inay monitor sameeyaan moolka oo ay dhex wareegaan oo ay fiiriyaan ayaa waxyaabahaan samayna aan ku inkriis garayn karno dukaamo fara badan oo gobolka dib loo furayo waxyaabaha laysamray waxaa ka mid a in qofna aanu soo gelin isagoo aan u xirnayn afdaboolka ama maskiga waxa loo yaqaano adinku taas mid kugu jirtaa shuruudaha aad samaynaysaan qofkii aan wadanse isagoo maski xirnayn yimaada maxaad muxuu la kulmaya waa su-aal fiican waxaan dalabnay annaga anagoo lacagta bixinayna maas maarata bahashan maradan afku xidhka ayaan dalabnay in qofkii aan wadanin waxaan in dollar lagaga iibiyo qofkii aan awoodi karin sida dadka waaweyn oo kale iyo amaan haysanina inaan siino waa garta dad fara badan oo soomaaliya ah waxa ay isweydiinayaan xiligan adag oo weliba cudurkii covid sagaal iyo toban uu aada u sii badanayo maanta ugu dambeysa toddoba boqol dad ka badan baa laga helay cudurka dhowr iyo labaatan qofna maalmahan way u dhimanayeen marka dib loo eego dhowrkii maalme lasoo dhaafa maalintiiba dad baa waxay leeyihiin xilligan adag oo xilligii ciid ah dadka ay adkaan doonto in la kontaroolo sooma wanaagsanaan lahayn in toddobaad ama laba toddobaad oo kale dib loogu dhigo si loo xakameeyo ama loo yareeyo faafitaanka cudurka bulshada dhexdiisa dad badan baa waxay ka cabsi qabaan haddii dad fara badan ay meel iskugu yimaadaan inay taasi keeni karayso inuu cudurkiisii faafo moolka horta waxaan xidhnay ka hor intaan executive amarka governorka intuuna dhicimi ka hor baan anagu go-aansanay moolkaan xidhnay xidhitaanka aan xidhnayna waxay kutusaysaa sidaan uga walwalayna dadka inuuna cudurka gaadhin haatanna waqti ciida maadaama lagu jiro dadka businesska khasaaro badan bay ku jiraan especially dhar waxa loogu talagalay ciidka ciidda loogu talagalay baa jira dhar waxaa jira loogu talagalay maxaan ku dhahda waqtigii winterka qaboobaha dharkii winterka yaala dharka ciidda yaala marka maadaama oo ilaa saddex bilood ay xidhnaayeen in ay laga maarmaan noqoto dadkan inay suuq ay businesskii kusoo noqdaan oo adliisi bal waxay iibin karaan iyada oo weliba ay taxadir samaynayaan inay laga maarmaan tahay ayaan u aragnay sidaa daraaddeed intii la sugi lahaa in taxadirka la badiyo ayaanu isla garanay kaasi waxa uu ahaa bashiir garaad oo ka mid a maamulka suuqa karameel waxa uu warramayay wariyahayaga gobolkaasi maxamuud masacade weli dhegaystayaal waxaanu ku guda jiraa wararkii ku saabsanaa xanuunka covid nteen ee caalamka dalka talyaaniga ayaa isna waxaa dib loo furay hay-adaha kala duwan ee dalkaasi kadib markii uu si weyn xanuunka covid nteen u saameeyey khadka taleefonka ee dalkaasi ayaan kula xiriiray wariye shukri siciid oo la shaqaysa wargeyska caanka ah ee la republica ee kasoo baxa dalkaasi waxaana ugu horreyntii weydiiyey waxa suurtogeliyey in dib loo furo hay-adaha kala duwan ee dalkaasi waxaa sidaad ula socotidba wadanka talyaaniga waxaa ka dhacay dhibaatooyinka awalba aada hoosta ka xariiqday arintan furitaanka la furay oo meel kasta la wada furay meelaha la wada furay waxaa ka mida meel kasta oo hay-adihii baayac mushtarku uu ka jiray oo dhan awal saaad u ogeyd bisha afarteeda waxaa la furay maxaa ideen oo shaqo loo diray afar milyan iyo bar qof baa shaqo loo diray oo ahaa dadkii warshadaha waaweyn ka shaqaynayay oo shaqaalaha warshadaha ahaa hadda waxaa la fasaxay oo la ruqseeyey dadkii employerka ahaayo bayc mushtarka ahaayo ayagu dhaqaalaha soosha iskood u shaqaysan jiray yaa la fasaxay waxaa la fasaxay meel kasta oo ganacsi wixii aan eraboradii iyo diyaaradihii adduunka u kala gooshi jiray aan ahayn oo dhan baa la fasaxay maanta markii ugu horreysay dadku waxay aadeen haardaraysaro waxay aadeen restoraan waxay aadeen baar waxay aadeen timajarayaal waxay aadeen dukaamankii wax lagu iibsan jiray dowladuna waxay bilowday boorsooyinkoodii inay furto boorsooyinka waa la xiray ayaantii hore sababtoo ah dhibaatadii iyo covidkii meesha ka jiray iyo dhaqaalihii aad bay hoos ugu dhacayeen boorsooyinku boorsooyinkii markii la xiray boorsooyinkii markii la furay korbay cirkay ku dheg sababta loo furay sababta waxa weeye xanuunkiibaa waxaa la fahamsan yahay in la caabiyey oo oo gacanta lagu dhigay maantayto waa maalintii taariikhda ugu dhimashada yarayd ee wadanka talyaaniga sagaashan iyo sagaal ruux baa maanta dhimatay wax boqol ruux ka yar baa maanta dhintay saas darteed yaa loogu dhiiraday in wadanka dib loo furo tallaabada hadda tan xigta ee dowladda talyaanigu ay damacsan tahay inay ku soo afjarto xanuunkii covid nteen ee dhibaatada ba-an u geystay dalka talyaaniga maxay tahay
hadda dowladdu waxay sugaysaa furitaankan wejiga labaad oo wadanka sida dadku u dhaqmo hadday dadku shuruudaha la faray ay ku dhaqmaan oo ay tixgeliyaan waxaa ka mida inuu dadku markuu meel kasta oo meel xiran uu gelahayo inay waajib ku tahay inuu asagoo gacnaha caag ugu jiro afkana uu u daboolan yahay uu meeshaas galo jidka markuu marahayo xataa oo dad kale iyo dad kale la socdo oo qof la socdo inuu afku u duuban yahay marka oo restoraan la tegahayo oo baar la tegahayo baarka gudihiisa waxba laguma cuni karo waa inaad cabitaanka intaad qaadatid aad banaanka ula baxdido afkuna kuu duubnaado banaanka aad ku cabtid haddaad restoranti ku cabaysid oo ka cuntaynaysid waxaa loogu talagalay in xad hal kilomitir ah labada qof ay isku jiraan miisaskana la kala fogeeyo haddii shuruucdaasoo dhan la ilaaliyo oo dad badanna inuu meel isugu tago la diido dadkuna ay ilaaliyaan nidaamka iskusina aan loo soo gelin meesha ee xabad xabad loo soo galo oo dadka shuruudaha loogu talagaloo dhan la ilaaliyo xanuunku waxaa dhici kardha inuusan soo badan hadduu xanuunku uusan soo badan markaas hadee duulimaadkiibaa bilaabanahaya adduunka in laysaga gudbana waa la bilaabanhayaa hawshiina
waxaad markaa ka warantaa shukri guud ahaan tirada guud ee dadka uu xanuunka covid nteen ku saameeyey ee u dhintay dalka talyaaniga waa imisa imisa hadda u jiifta gobolada ugu daranse waa kuwii hadda gobolada ugu daran waa kuwii markii horeba uu kasoo bilowday waa gobolka lombardia oo milano iyo gobolka biamonte la yiraahdo oo torino ay magaalo madaxda u tahay waa labadaas gobol labada uu hadda ugu liito inta qof oo intensive careka ku jirta waa toddoba boqol afartan iyo sagaal ruux inta isbitaalka sida caadiga ugu jirta covidna waa toban kun laba boqol iyo toddoba ruux inta guryahooda inay joogaan lagu xukumayna waa konton iyo shan kun shan boqol sagaashan iyo toddoba ruux inta iyagoo dhan dhammaan u geeriyootayna waa soddon iyo laba kun iyo toddoba ruux inta ka caafimaadday oo ka boodayna waa boqol iyo labaatan iyo toddoba kun saddex boqol labaatan iyo lix ruux inta talyaanigoo dhan cudurkaasi uu soo ritay oo ku dhacayna waa laba boqol labaatan iyo shan kun sideed boqol sideetan iyo lix ruux wariye shukri siciid ayay ahayd oo la shaqaysa wargeyska la republica oo igu waramaysay khadka watsapka halka weli aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a dalka masarna dadka soomaalida ku dhaqan dalkaasi ayaa muujiyey in cudurka coronavirus uu saameyn weyn ku yeeshay diyaargarowgii ciidda kadib markii dowladda masar ay kusoo rogtay xanibaadyo loogu talagalay in lagu xakameeyo faafitaanka xanuunkaasi xuseen saxnuuni ayaa warbixintan ka soo diray magaalada qaahira meelaha sida weyn looga dareemay saameynta cudurka coronavirus ayaa ka mid ah dukaanada dharka lagu iibiyo ee kala gedisan oo soomaalida ay ku leeyihiin magaaladan qaahira milkiilayaasha soomaaliyeed ee dukaanada ku leh degmada nasri city oo ka mid ah meelaha sida weyn soomaalida ay u degan yihiin magaaladan kaahira ayaa ii sheegay in ay waayeen cid wax ka iibsata iyadoo maalmo uun ay ka dhiman tahay ciidulfitriga xuseen maxamed gaashaan oo ka mid ah dhallinyarada soomaaliyeed ee ganacsiga ku leh xaafadda caashira ee degmada nasri city ayaa faahfaahin ka bixinaya sida cudurka coronavirus u saameeyey macaashka ay heli jireen xiliyada diyaargarowga ciidda cudurkan wuxuu nagu yeeshay saameyn aad iyo aad u ballaaran aan weligeena soo marin sanadadii hore waxay ahaa jirtay xilligan ka hor caruurta iyo dumarka iyo dhallinyarada iyo kulli macnaha way wada yaaci jireen waxbay naga iibsi jireen hadda wax socdo ma laha alaashaan cudurkan awgiisa leanu waxaa dhacday muxuu ahay maalintii in yar ayay macnaha wakhti yara la haystaa hase yeeshee macnaha waa waa aaduu noogu yeeshay saameyn aad iyo aad u ballaaran waxa aan soo marin weligeenna midaan oo kale nama soo marin diyaar garowga oo ciidaha macnaha saameyn aad iyo aad u ballaaran nagu yeeshay waa la diyaar garoobi jiray waa la isdaba soco jiray waxbaan iibsa jiray hadda waa aragtaa dukaanka waa aragtaa si macnaha wax ka kala socda ma jiraan sidii aan wax u keenno waaye marka saameyntaas aad iyo aad u ballaaran nagu yeeshay cudurkan waa ciiddii ugu xumeed ee na soo martay ebid na soo marto waa ciiddii ugu xumeed adduunyada intaan jirno dhinaca kale soomaalida ku shaqaysa tagsiyada iyo basaska ee dadka geeya goobaha dalxiiska iyo xadiiqooyinka ayaa dhankooda ka cabanaya suuqla-aan ku aadan dhinaca ciidda gaar ahaan dadka soomaaliyeed ee sii carbuunan jiray aadista meelaha fogfog maalmo ka hora xiliyada ciidaha maxamed aadam gaasa oo madax ka ah shirkadda gas taxi ayaa faahfaahin ka bixinaya sida cudurka coronavirusa u saameeyey suuqa ay heli jireen xiliyada ciidda waa ciiddii abid ugu xumayd oo na soo marta cid na soo dalabta iyo cid aan qaadna midna ma jirto sida markaan alexandria sharmashiikh caynasuqne allah mustacaan ismaaciiliya meelahaas beneswayf meelahaasoo dhan markaan dadka agen jirnay dadkii wax na soo dalbada ama wax aan qaadno ama ardadii aan qaadi jirnay ama soomaalidii aan qaadi jirno ka shaqaysan midna ma jirto ma garata waxa ugu sii wacan oo kale xitaa hadda meel walba waa la mamnuucay asbuuc baa hadda sida aad haysta adugu asbuuc waxaa lagu daray banda waa meel loo dhalan karin alla yaalla deeg baa la taagayaa ma garata laakiin fardowsa maxamed cali oo ka mid ah soomaalida degan waddankani ayaa rumaysan saameynta cudurka coronavirus iyo arrimo kale oo isbiirsaday in ay sababeen soomaalida in ay ka gaabsadaan ka tukaamaysiga dukaanada kala gadisan ee lagu iibiyo dharka waxaa ugu wacan dadki inay aadi waayaan dukaamada iyo meelaha laga dukaamaysto laga shoobingaraysto sida moolasha dukaamada waxaa ugu wacan dadkii oo kulligood wada cabsanayaan waxaana laga cabsanaya waxay tahay sababta cudurka coronavirus oo ah cudur aada u faafa teeda kale xanibaad adag oo ay soo saartay dowladda masar oo bandow ah oo jira oo si guud u jira gaar ahaan maalmaha ciidda oo meel walba ay xiran tahay kaloos ay tahay meel laga ciidaysta iyo meel lagu ciido iyo xadiiqooyin kulli meel walba waa ay xiran tahay waa maqfuul inta kaleeto oo saddexaad waxay tahay xawaaladaha ayagana xaggooda ay soo saartay xag ee dhaqaalayari sababtaasoo ay ugu wacan tahay dadka sidii hore aan dhaqaale u helin dadka iga heli jireen oo eheladoodii dibadda jira sidaas daraaddeeda wax walba waa ay isku xirxiran yihiin arrimahan ayaa imaanaya xili dowladda masar xanibaado ka culus kuwii hore ay ku soo rogtay guud ahaan dalkani gaar ahaan maalmaha ciidda si loo yareeyo faafidda cudurka coronavirus sida wasaaradda caafimaadka ay sheegtay in ka badan toban kun oo qof oo masaariyo iyo ajaanib isugu jira ayuu ku dhacay cudurka coronavirus waddankani halka ay u geeriyoodeen boqolaal qof xuseen saxnuuni v o a kahira markana dhinacii qasiidooyinkaan jalleecno iyadoo lagu guda jiro maalmihii u dambeeyey ee bisha barakaysan ee ramadaan
idaacaddaydina waa naga intaas waxaa idinla socodsiinayay caashe ibraahim caashacuud iyo anigoo ah maxamed cabdi dhinaca soo saaristana waxaa noo joogay bashiir abikar tan iyo kulanti dambe sidaas iyo ramadaan wanaagsan
المصطفى